halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin shan iyo labaatanka bisha februaayo sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacada afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa shantii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxaysa dad u badan dumar oo la sheegay in maanta lagu laayay deegaanka xaawe cabdi ee duleedka magaalada muqdisho warbixin aan idinkaga hayna sidoo kale noloshii waxbarashada dhallinyarada soomaaliyeed ee wax ka barta turkiga waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dhegaystayaal maktabadaha iyo naadiyada akhriska iyo qoraalka ee dhallinyarada oo ku soo badanaya magaalooyinka soomaaliya ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa iyo weliba wixii nagu soo kordhay inta aan ku guda jirno idaacaddeennan waxaanan ka cudur daaranaynaa dhegeystayaal inaan inayn haysato cilad dhinaca farsamada ah balse marka hore warkii caalamka kusoo dhawaada
gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa idaacadda v o e da u sheegay in sagaal qof oo nadiifinaya waddo lagu dilay deegaanka lafoole gudoomiye maxamed ibraahim barre ayaa sheegay in dadkan ay dileen maleeshiyada ururka al-shabaab mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dadkan loo bartilmaameedsaday maadaama ay wadada nadiifinayeen kana shaqaynayeen bilicda deegaanka dadka dhinta ayaa la sheegay inay isugu jiraan dumar iyo rag
waxaa weli socota tirinta codadka doorashadii madaxtinimo ee sabtidii ka dhacday dalka nigeria iyadoo axaddii shalayna ay weli furnaayeen goobaha codbixinta qaarkood inkasta oo meelaha qaar ay doorashada u dhacday si nabad ah haddana rabshado ka dhacay meelo ka mid ah dalkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan afartan ruux guddiga madaxa bannaan ee doorashada dalka nigeria ayaa sheegay in ay qeybo ka mid ah gobolada lagos rivers iyo anambra ay dib ugu qaban doonaan doorashada kadib markii ay dhaceen carqaladeyn lama oga magaalooyinka ay saameeyeen carqaladahaasi wariyaha v o eda ee magaalada abuja peter coloti ayaa kusoo waramaya in guddiga doorashada ay ku dhawaaqi doonaan natiijada rasmiga ah isniinta maanta ah madaxweynaha hadda xilka haya maxamedu buhari iyo ninka sida aadka ah ula tartamaya atiku abubakar ayaa labaduba saadaaliyey in ay ku guuleysan doonaan doorashada wariyaasha ayaa se sheegaya inay adag tahay in hadda la saadaaliyo cidda ku horeysa tirinta codadka falastiin
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana magaalada muqdisho wararka aanu helayna ayaa sheegaya in dhegeystayaal magaalada duleedka magaalada muqdisho deegaanka xaawo cabdi kooxa dableya oo hubaysan ay ku dileen dumar iyo weliba dad kale oo wadada nadiifinaya dableydan hubaysan ayaa la sheegay inay rasaas ooda uga qaadeen goob ay howlo nadaafadeed ka wadeen dad u badnaa dumar waxaa hadda qadka telefoonka si toos ugu jira waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir ma la helay tirada rasmiga ah iyo dadkii dilkan geystay intaba
waa mahadsan tahay tirada dhimashada saraakiisha deegaanka ku sugan hadda waxay ku sheegayaan sideed qof oo dhimasho ah iyo dhaawac ah oo ilaa iyo shan ah dadka dhintana dhammaantood waxay ahaayeen dadka ka shaqeeya nadaafada oo iskugu jiray rag iyo dumarba dhammaantoodna waxaa lagu dila falasin hal goob oo ku taala deegaanka lafoole gaar ahaan meel aada ugu dhow halka loo yaqaano shanta golaaha kacaanka sare marka maxaa ma meesha ma waxaa joogay howlgallo kalaa ka socday maxaase laga helay raad ah dadkii falkaas ii geystay
saraakiisha amniga ka howlgasha wadada xiriirisa muqdisho iyo afgooye oo qaarkood la hadlay waxay ii sheegeen in dadkan ay ahaayeen dad degan deegaanka lafoola gaar ahaan dadka danyarta ee ka shaqeeya bilicda magaalada gaar ahaan inay geeda ka jarayeen wadada hareeraheeda islamarkaana ku howlanayeen soo colinta bilicda iyo nadaafada hareeraha deegaanka lafoole koox hubaysan ayaa goobta ugu timid kadibna halkaas ayay ku toogatay toogashada waxay ahayd mid saf ballaarin ahayd oo rasaas ayaa lagu furay waxaana goobta ku geeriyooday ilaa iyo sideed qof oo ragga dumara waxaa dhaawac soo gaaray shan kale halka uu dilku ka dhacay waxaa ku taalla rus ay leeyihiin ciidanka booliska say ii sheegeen saraakiisha qaarkeed ciidanka booliska halkaasi ku sugnaana wax tilaabo deg dega oo la xiriira xaaladda markaasi dhacaysay ma aysan qaadin dowladdu waxay sheegtay inay wadda baaritaan iyo raggan waxay ahaayeen oo la xiriirta sababta keenta dilkan iyo inkastoo wax war saxa uusan dhinaca dowladda ka soo bixin haddana saraakiishu waxay sheegayaan in dilkay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab oo inta badan sheegata dilalka noocan oo kale ah arrinta la xiriirta deegaanka lafoolana maalmihii lasoo dhaafo waxaa jira sheekooyin badan oo amniga la xiriira gaar ahaan dhowaan ayay ahayd markii gaadiid khamuul oo dhuxul siday oo ka yimid gobolka shabeellada hoose meel aan ka fogeyn isla maanta halka dilku ka dhacay lagu gubay waxaana gubay al-shabaab oo shidaal iyo dab qabasiiya gaadiidkaasi marka maalmihii lasoo dhaafaba xaaladda amni ee deegaanka lafoole gaar ahaan inta udhaxaysa muqdisho iyo afgooye ama inta udhaxaysa afgooye caalasha biyaha waxay ahayd falastiin mid xaaladeeda laga soo dheerinayay laakiin inta badan marka laga soo tago in shabaabka ay qaraxi dhigtaan ay maaragta baabuur ku xiraan ama ay dhulka ku duugaan waa mid cusub in weerar rasaasa oo saf ballaaran ah ay dad ku soo weeraraan dabcanna waxaa geystay in ka badan hal qof marka mas-uuliyiinta gobolka maxaa tallaabo ah oo ay hadda leeyihiin arrintani waa ka qaadi karnaa
marka loo eego saraakiishaan la hadlay oo xooga dalka iyo ciidan booliisa oo gobolka ka wada howlgala mas-uuliyadda waa xilli hore waxaana moodaa in siyaabo kala duwan la iskugu tuurtuurayo gaar ahaan deegaankan lafoole halka loo yaqaan shanta golaha sare waxaa ku yaala control weyn oo ciidanka boolisku ay leeyihiin lagana maamulo degmada afgo ee gobolka shabeellada hoose waa halka uu dhibku ka dhacay waxaana la isweydiin karaa ciidanka booliiska halkaasi ku sugnaa controolka ciidan ku lahaa shanta golaha sare xaqiijin la-aanta deegaan aad ugu dhow gaar ahaan meesha ka dhacayna siday ku timid oo su-aalo xilli hore oo la isweydiin karo waxaa kaloo su-aale ka imaanayeen gaadiidkii dhawaan kasoo gudbay afgooye ee dhukusha waday ee deegaanka soo dhaafay meel aan ka fogeyn isla deegaanka inta wadada loo galay oo gaadiidka lugaha laga fadhiisiyey rasaas looga dhiftay kadibna dab la qabadsiiyey kooxdii qabadsiisay al-shabaabna goobtay ka baksadeen iyana waxay ahayd su-aalo kale la isweydiin karo la xiriira xaalada amni ee deegaanka lafoole laakiin gobolka waxaa xusid mudan waxaa ka howlgala ciidan boliis ah oo afgooye iyo caalasha biyaasha udhaxaysa sidoo kalena waxaa jirta ciidanka xooga dalka qayb qaabilsan laakiin iyagu si gaara deegaanka lafoole gaar ahaan halka loo yaqaan golaha shanta sare iyagu si gaara gacanta uguma hayaan oo waxay maamulaan deegaanka calamada iyo ilaa iyo caalasha biyaha saraakiisha qaarkood la hadlana waxay ii sheegeen in arrintu meeshay ka dhacda ay gacanta ku hayeen ciidanka booliska ayna tahay in wax laga weydiiyo booliska marka loo eego siday ku dhaceen cabdiqaadir nuura kula hadlaya magaalada muqdisho sidoo kale waxaan ognahay in dhowaan lagu dilay xildhibaankii ugu da-da weynaa xildhibaanada allaha unaxariista cismaan cilmi boqorre sidoo kale shalay waxaa la sheegay in dhacdooyin kale ay ka dhaceen oo nin dhalinyaro ah la dhaawacay iyana maxaa ka cusub wararka kale
shalay ayay ahayd markii muqdisho lagu aasay xildhibaankii ugu da-da weynaa laakiin wax yar kadib aaskiisa isla shalay waxaa muqdisho lagu dhaawacay nin dhaktara oo da-yar oo dhalinyarada waxbaratay kamid ahaa kana shaqeynaya isbitaalka ex dixen ee ordugan hospital wiilka waxaa lagu dhaawacay degmada hodon meel aan ka fogeyn ex hotel amiira waxaa dhaawac u geystay rag hubeysan oo gaari dusha ka furan saarnaa kadibna way ka dhaqaaqeen ciidamada amnigu weli xogta dhamaystiran oo qofka dhaawac geysta maysan soo helin xaaladiisa caafimaad waxaa lagula tacaalaya isbitaalka orduqan eheladiisa aan la hadlay iyo dadka gacanta ku waxay ii sheegeen xaaladiisu ay fiican tahay laakiin nasiib darrada haysata waxay ahayd inaysan lahaynin xogta la xiriirta cidda disha wiilkooda iyo in dowladdu ilaa hadda wax xog aysan ka siin marka loo eego dilka ku dhacay ama dhaawac soo gaar dhakhtarkan lagu magacaabo doctor cabdixaliim waxa uu ii sheegay sarkaal booliis oo magaciisa ka gaabsaday in qofku labisnaa dariska ciidanka booliska oo watay gaari kuwa dusha furan ah oo qof ilaalinaya mas-uula in uu wadada furtay oo rasaasta uu riday kadibna dhaawac kasoo gaara dictoorka laakiin nasiib darro aan la ogeyn cidda uu ahaa iyo meeshuu ka tirsaay qofkuu waday gaariguna sidaas ayuu ku baxsaday oo ilaa hadda saraakiisha amniga ilaa xala waqti danbaa la hadlayay maysan ii sheegin in la hayo wax raada oo la xiriiro dhaawaca loo geystay dhakhtarkaas daayar laakiin waxay imaanaysaa iyadoo saacado yar kadib la aasay xildhibaankii ugu da-da weynaa oo iyana al-shabaab ay ku dileen xaafadiisa ku taalla ee degmada kaaraan islamarkaana si si nabadgelyaad kooha dilka geysatay goobta ay uga baksadeen ciidanka booliisku waa ay hadleen waxay sheegeen in laba qof loo hayo dilka xildhibaan cusmaan cilmi boqore baaritaanada ay socdaan war kooban oo sargaal saro ka tirsan booliisku hursiiyo warbaahinta khalad sidaas ayuu ku sheegay nuur oo khaalad daamni ee magaalada la xiriirta waa gartay marka waxaa moodaa in maalmihii dhowaa ay soo bateen dilalka qorshaysan iyo qaraxyada ka dhacaya magaalada muqdisho dowladda ma ka hadashay iyo gaar ahaan amniga iyo ciidanka maaragtay magaalada muqdisho
lixdii bilood ee lasoo dhaafay marka la fiiriyo xaalada amni ee magaalada dowladdu mar walba waxay wajahaysay xaalado kala duwan waxaa jira isbedelo dhanka qaabka amniga loo sugay magaalada mar waxay ciidan boliisa oo si gaara maaragtay darees loo gashay lagu arkayo wadooyinka qaarkood gaar ahaan wadada maka almukarama waxaa ka horeeyey ciidan loogu magac daro xasrinta muqdisho oo iyagu naftooda doodo badan ay ka yimaadeen markii dambena keentay la kala diro hay-adii nabasugida gobolka banaadir oo hadda dhinaca booliska usoo wareegay waxaa kaloo hadda jira in isla ciidankii laga qaaday gudaha magaalada gaar ahaan wadadii maka almukarama oo hadda aysan joogin oo haddana isla ciidankaoo lasoo tababaray hadda ay ka howlgelayaan jegboontyada waaweyn ee magaalada kuwaas oo amniga shaqeynaya marka markaad fiiriso saraakiisha amniga taliska ciidanka booliska iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddu mar walba waxay warbaahinta tustaa dhalinyaro la tababarayo tababar loo soo qorayo maaragtay kumanaan gaaraya oo mar walba la sheegaya inay wax ka qaban doonaan xaqiijinta amniga oo kuwii ugu dambeeya dhowaan ra-iisul wasaaraha iyo taliska boolisku ay ka hadleen laakiin haddana waa mahadsan tahay cabdiqaadir ciidan haddana amniga magaalada wax iska bedelaay ma jiraan nuur aada u mahadsan tahay cabdiqaadir waa kugu soo noqon doonaa kaas waxau ahaa waryaheena muqdisho oo qadka si toosa ugu jiray sidoo kale waxaa qadka telefoonka ku jira gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare gudoomiye waxaa ka dhacay gobolka dil loo geystay dad howlo nadaafadeed fulinaya ilaa iyo hadda khasaaraha maxaa iska bedelay
bismillahi raxmaan raxiim ina illahu ina ilahi raajicuun ilah u naxariisintii dhimatay falnaxdinla ayuu ahaa saakay aan ku adreysanay oo dad masaakiina oo ka shaqeynaya nadaafadda oo waxyaabaha asaasiga oo xataa diinteena islaamkeena faraysa in laga shaqeeya ah oo la doonayay in loo mahad celiyo la yidhaahdo waad mahadsantihiin kheyr allah iga siiyo ajirkan ilaaha gudi meeshii laga dhihi lahaana lagu laayay falnaxdinla ayuu ahaa waxaa meeshaasi ku dhimatay sagaal qofood ayaa dhimashada ilaa hadda inta la xaqiijiyay tahay laba qofood oo kale hadda waxaa laga soo sheegay dhaawaca oo isbitaaladii la keenay oo markii horena dhaawacii la cararay maadaama dhibaato weynan badan ee meesha ka dhacday dadkii hortooda lagu xasuuqay ayaga dhaawacii gaaray ee la fududaatay oo la cararay kadibna hadda duurarka laga soo saaray dhaawacyadoodii taas ayaa ciidamadii amniga ayaa howlgal meesha ka sameeyey marka waxaa ufududaatay inay sidii kusoo saaraan dadkii dhaawacyada ahaa marka labadaas qofooda hadda lagu soo kordha keliya dhaawac inta badan marka la fiiriyo xaaladda amniga deegaanka weliba afgooya agaarihiisa waa ay kasoo daraysay waxaa muuqata in al-shabaab ay meeshaasi howlgallo joogtaha ka fuliyaan maxaa keenay in ay soo xoogeystaan weerarada al-shabaab ee aagaasi
horta meeshaan hadda ay hawsh hawsha ka dhacdaa mashaqada ay ka dhacday waa meel jiiro ah oo luuq ah oo hawda haddana oo aysan fududeen mar walbada amnigii sugidiisa ay xoogaa adag tahay laakiin aan mar walbana annaga aan ku dadaalno ciidamadana ay roonda ay ka sameeyaan laakiin ay dhacdo inay si dhuumaanaysi ay nimankaani kusoo galaan maadaama ay aada iyo aad kayn u tahay meesha oo geedaha nile iyo caligaroobka uu aada uga baxay meeshaasi haddana aan ku rajoweynaha inaan dhamaystirno geedahaasna aan ka jarno maadaama nimankaasi ma dhowr jeer ay kusoo dhudhuunteen haddana qorshii ayaa socotay oo annaga qorshihi nala deganaayo jaahida geedahaasi deegaankaasi mar ka baxay marka dhibaatadan soo dhacda cashir ayaan ka qaadanaynaa annagana howlgalkiina waa uu socdaa hadeertaan aan kula hadlayo ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada booliska oo iskaalmaysanaya ayaa meeshaas howlgal ka wadaan meesha waxaa la sheegay in ay ka dhoweyd xero ciidamada amniga ay degan yihiin haddii ay u dhoweyd xeradaasi sidee ku dhacday in maleeshiya intaasi la eg oo hubaysan ay rasaas ku furaan islamarkaana aan wax dabagala lagu samayn
horta dabeecadda ama qaabka meesha u samaysantaa waa meel angala oo jiiraa ayay tahay marka angalkaasi mar walba ciidamada difaaca soka ku jiraan ama jegboyntiga soka jooga oo ay degan yihiin ciidanka ama kuwa kale hore markii loosii dhaafo joogaan intaba ma ay arki karaan oo waa meel jiro angal ku jirto ayay tahay marka qaabkaas ayaa keentay in aanan ay meesha ay noqoto meel ay nimankaas u fududaato inay kusoo dhuuntaan mooye annaga howlgal waa waa la sameeyaa mar walbana waa laga sameeya roondana ciidanku ay ku tagaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ayaa ka dhanka xamar soo xigtana ka joogaan qaybta shishe ee markii la dhaafana ciidamo nabad sugid iyo ayaa joogaan ayagana kor iyo boolis inta badan dadka nadaafadda ka shaqeeya ama maamulka la shaqeeya intaba waxay bartilmaameed u yihiin maleeshiyada al-shabaab ma dadkan iyaga keligooda meesha joogay mase si khatartaad uga gaashaamataan ma waysan ahayn markii horeba in aad ammaanka meesha haddii mar geedihii laga jarayo oo howlo nadaafadeed ay ka socoto inaad ogaataan inay bartilmaameed noqon karto
aada iyo aad annaga waxaan ugu talagalnay ciidamo boolisa oo amnigooda sugaya laakiinse dadkii maadaama ayaga ay isxilqaameen hawshana ay ku wadeen qaab isxilqaana ayaa ayagii ayaa fududeysto yiri annaga waxaan nahay ciidan oo dawladeedna ma nihin shaksi u shaqeeya dawladna ma nihin ma garatay marka maadaama shacabna waxna soo bartilmaameedsanaya ma lahane qaabkaas fududeysiga ayay meesha ku tageen hawshana ay ku bilaabeen marka laakiin annaga waxaan ugu talagalnay mar walbaba inay ciidamada booliska ee deegaanka ay ka howl hawshaasi ay qayb ka noqdaan amnigoodana ay sugaan ay khatartaasina ka hortagaan mar walbaba laakiin ayagaa fududeystay fududeys ku dhacay laakiin haddana baaritaan ayaan ku wadnaa hawshaasi sidii looga hortegi lahaa loona looga dabategi lahaa wax allaala falkaasi sababtuu ku dhacay iyo fududeysiga xataa qaabku ku yimid iyo qofkii u fududeeyey intaba baaritaan ayaan ku wadnaa insha allah waxaan rajayneynaan inaan soo qabano oo aan cadaaladdan hor keeni doono hadduu iraadi marka numberka ama tirada laga soo tago dadka meesha ku dhintay dad sidee ahay ahaayeen sawir ma naga siin kartaa
dumar ayay u badnaayeen dadka hawshaasi ka shaqeynayay oo ilaa lix dumara ayaa meesha ku dhimatay iyo saddex rag ayaa ku dhinteen daacana waa wiil iyo gabar ayay yihiin ayagana sidoo kale oo dhaawacmeen marka micnaheedu waxay tahay dad wax birmageeda ah ayaa meeshaas lagu laayay oo aanan waxay qaabsadeen aysan jirin
aada u mahadsan tahay guddoomiye kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare oo qadka telefoonka si toosa iigu warramaya waa tahay dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a washington dhegeystayaal waxaan idinkaga cudur daaranaynaa inayna haysatay maanta cilad dhinaca farsamada ah sidaas daraaddeedna aad ku maqli weyseen wararkii iyo sheekooyinkii la xiriiray dhallinyarada oo aan idinku bedelnay wararkii ugu dambeeyey ee waddanka waa hagaag markan aan aadno dalkaasi turkiga tan iyo sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii waxaa soo badanayay dhalinyarada soomaaliyeed ee waxbarashada u aadaya dalka turkiga qaar ayaa ka qalinjibiyey jaamacadaha kala duwan ee dalkaasi kadibna dib ugu laabtay dalka kuwo badan ayaa kasii tahriibay halka qaar kalena ay weli ku sugan yihiin turkiga haddaba caqabadaha iyo fursadaha ardayda soomaalida ee turkiga ayaa waxaa warbixintan ku eegaya waryaheena magaalada laascaanood cabdikariim olol
taga dhalinyaro badan oo waxbarasho u raadsada wadamada dunida ku yaala qaarkood injineer cabdixaliin aadan weli oo kana mid ah aqoon-yahanada kasoo noqday wadanka turkiga ayaan waxaanu wax ka weydiinay dhibaatooyinka dhalinyarada waxbarashada u taga wadamadaasi gaar ahaan turkiga cabdikariinow halkaa turkiga waxaan ku tagnay dad tiro badan inta soo noqotay aad bay u tirayar tahay qaar way sii tahriibaan oo iskaga tagaan waddankaba turkiga qaar way soo laabtaanoo waddankay ku yimaadaanoo waxbay ka bilaabaan ganacsi qaar waxay bilaabaan inay dadkii wax sii baraan marka dadku saasay u kala duwan yihiin marka tirada soo noqota marka loo eego iyo tatagta waxaa mar kasta yar tan soo laabanaysa ka warar hadda dee adigu waxaad ku soo laabatay magaalada laascaanood aqoon-yahano badan oo dhallinyaraha baa jira oo gobolka sul iyo deegaanada soomaalida oo dhan ka taga bal ka warra waxyaabahay usoo noqon waayeen markay waxbarashada dibadda helaan walaalow cabdikariino arrinta ugu muhiimsan waxa weeye hadda ay usoo noqon waayeen dhallinyaradu markay turkiga ay tagaan qaar nolol bayba ka samaystaan qaar ganacsi bay ka samaystaan qaar way iska degaan qaar waa ka ugu badanoo tahriib bay ka galaanba waddankaas labadaasaa horta ugu tiro badan qaar waxay sameeyaan ganacsiya sida kaargooga qaar waxay sameeyaan meherado kale qaarba waxbay samaystaan marka dhibaatada ugu badan ay usoo noqon waayeen waxa weeye inaanay waddankii ka helaynin se iyagu u fakarayaan shaqo ka wanaagsan tusaale ahaan oo kale de adigu waxaad ka mid tahay dhallinyarada soo noqotay bal ka warran markaad soo noqotay ee aad waxbarashadii soo dhammaystay sagolis iyo jaamacadda la yidhaahdo nugaal iyo jaamacadda la yidhahdo elays saddexdaba waan tagaa oo waan caawiyaa dadka marka saan ugu celiyo intaa unbaan ugu talagalay intaana hadda waan wadaa dhibaatooyin ayay la kulmaan dhallinyaradu oo markay tagaan wadanka shisho ay wax ka dhiganayaan tusaale ahaan oo kale bal waxay iga warantaa deegaanka iyo siday ula qabsadaan laba xilliun bayba leeyihiin iyagu waa xilli baraf ah oo qabow daran dhacayo iyo xilli kuleyl oo xagaagii ah marka labadaasa horta ugu daran waxa ka dhaca markaad waddan kala tagto oo weliba dee yurubta ku dhex yaala marka dhibaatadaasay leedaha ama yurubta ku dhow haddaad meel kala tagto qabowga iyo kuleylkaasa horta ugu daran deegaan ahaan waxaa jira waxyaabaha sidan weyn looga hadlo waa dhanka dhaqanka bal ka warra turkida iyo markay dhallinyaradu u tagaan waxbarashada doonayaan marka soomaalidu waa dadka ugu badan ee mararka qaar isku daya inay la noolaadaan dadkaas oo ay la nool yihiin ay waddanka ugu tageen marka xaggaasoo kale dhib baa kasoo yaro wajahda waxyaabaha laga hadlaya injineer waxaa ka mid a luuqada turkiga waa luuqad adag ardayda waxbarashada u tegaysa idinkoo kale markaa tagteen dee saameynbay idinku yeelataa bal dhanka luuqadda iyo in waxbarashada ay ka hadhaan ama qaarkooda ay tahriibaan oo kale bal ka war wallaahi luuqadaasi waa waa baariyarka ugu weyn ugu daran weliba ee ardada ka hor yimaada waana waxyaalaha ugu badan ee ardada waxbarashada uga tagto oo ilaahay hadda qaar aanay jaamacadihii qaar iskaga tageen qaarna ay dhammeeyeen weliba waxaa ugu sii daran kuwa bachelarka taga bachelarka markay tagaan wixii oo dhan waa afturkish laakiin markay masterka tahay waxaa laga yaabaa inay english iyo isku ay mixed yihiin oo laysku dhex daro laakiin waata ugu daran ee naga horiman jirtay ee laga yaaba buugga markaad qorayso luuqadaadii maaha xagga akademikali ahaan waxaagii ma aha marka way in badan bayna kaa hor imanaysaa waata ugu daran maa odhan karaa ee luuqadaasi naga hortimi markaan meeshaa tagnay waxyaabaha sida weyn looga hadlaya waxaa ka mid a waxbarashada tooska ah oo dhibaatooyin ay ka hor timaado in dhallinyaradu qaabka waxbarashada wallaahi qaabka waxbarashada soomaaliya iyo marka laysu barbardhigo dee tan geeska afrika iyo tooda tooda waa adag tahay waa sistem adag oo ka duwan keenna marka sistamkaa la raacayo lafteedu ardada qaar wuu ka reebaa oo marka qofkii laga rabo maalintii lix homeeg maado kalea uu dhiganayo lix homeeg oo kale saasoo kale wadankumaaha in uu ka jilicsanaa xagga waxbarashada waddankaasaana adag oo sistamkiisa wixiisu adag yihiin waana waxyaalaha ardada badanka ay jaamacadaha uga dhacaan oo drop out ay u noqdaan qayb weyn ayay ka tahay waxaa kaloo laga hadla waa dhaqaalaha oo dhibaatooyinka dhaqaalaha ayaa qayb ka ardayda waxbarashada dibadda u raasata bal ka waran waxyaabaha aad ku aragteen intaad waddanka turkiga joogteen dhallinyarada halkaa wax ka dhiganaysa in inta yar ee qaadato aanay kugu filnayn maadaama laga yaabo marmarka dhallinyarta qaar inay sooba diraan lacagtii kuwa u taga iyagu oo faamiligooda wax u diraanna waxaa laga yaabaa inta yar ee loo diro inaanay wax ku filan aysan noqonin maxaad kula talinaysaa dhallinyarada waxbarashada doonanaysa iyo kuwa waddanka gudihiisa jooga aad dib ugu soo noqoteen horta bachelarka waxayd inaad waddankiina ku dhammaysataan masterka u aada wadamo kale iyo b h d laakiin baajka idinkoo isdhisaya waddankiinii jooga barta sababtoo qofkii sekondarigii markuu ka soo baxo dhibaatooyin badan buu la kulmayaa marka waxaan idinkula talinayaa kow inaad ma garanaysaa waddankiina ku dhammaysataan labo dadaal bay bahashan u baahan tahay struggle iyo halgan iyo inaad nafta hurtaan bay u baahan tahay in haddii meel aad tagto aadan cabanin oo aad laakiin isku daydo in aad waxaa gaadho oo aad dhammaystirto baan idigula talinayaa wixii maasterka iyo b h d-gu way sii adag yihiin laftigoodu laakiin wax iyagu u baahan yihiin way ka duwan yihiin waxa looga baahan yahay ardayga bachelarka samaynaya
kaasina waxa uu ahaa waryaheena magaalada laascaanood cabdikariim olol oo wareystay mid ka mid ah ardayda wax ku baratay dalka turkiga oo hadda ku sugan magaalada laascaanood haatanna dhegeystayaal wararkii ciyaaraha ayaanu idiin soo gudbin doonaa axmed cali sheekh ayaana nagu soo biiray oo stuudiyaha nala fadhiya axmed
aad aad umahadsan tahay nuur ciyaaraha xalay waxaa dhacay finalka koobka loo yaqaano carlin cab oo kooxaha chelsea iyo manchester city ay ku kulmeen ciyaartaasi ayaa waxaa ku adkaatay kooxda manchester city hase yeeshee nuur oo ciyaarta ka sokow waxaa ka dhacday sheeko yaab leh oo ku saabsaneyd in goolhayaha kooxda chelsea uu diiday markii uu macalinka kooxdaasi saari isku dayay in uu soo bedelo weli ma aragtay arrintaasoo kale ciyaaryahan inta la bedelay haddana diiday garoonka ma ka soo baxayo oo haddana weliba ciyaaryahan xirfadle ah waa wax ku cusub dabcan inta badan ma dhacdo axmedow waa daawanaya ciyaartaas tababare saarin aada ayuu uga xanaaqay waxaad uu isku dayey in uu garoonka ka bixiyo markii ay ciyaarta dhammaatay oo loo dhowaa xilligii rigoorayaasha maaragta la tuurayay aad iyo aad in uu keeno goolhaye ka khibrad badan oo kaga wanaagsan kaga dhinaca wanaagsan eh, dhinaca celinta rigoorayaasha.
rigoorayaasha laakiin goolhayahan u dhashay dalka Spain oo ah wiil dhalinyaro ah waa uu diiday waxaana la arkayay isaga oo gacnaha kor u taagay oo dhahaya maya maya Eh, aad ayay ugu noqotay wax naxdin ah eh, Eh, taageerayaasha eh, aad iyo ciyaaraha aad Een, waxaa- een, ciyaarta chelsea ayaa waxay ku adkaatay afar iyo laba oo oo rigoryaal ah Een, een, aan- waxaan ka wadaa manchester city Een, balse waxaa la leeyahay arrintan waxay sidoo kale shaaca ka qaadaysaa een, cabsi hore u jirtay oo ahayd in ciyaartooyda kooxda Aysan ka chelsea dambeyn, ay aysan taageersaneen in uu macalin sii ahaado mauricio sari oo dalka talyaaniga u dhashay Een, wixii xalay dhacayna waxay muujinaysaa in ay dhibaato ka dhex jirto ciyaartooyda iyo macalinka waxyaabaha la isweydiinaya waxay ahayd haddii ciyaaryahankan uu diiday een, kabtankii kooxda ee, a- ayaa ka aamusay ciyaartooydii kale waxaa laleeyahay ayagay ahayd inay inta la hadlaan ay dhahaan macalinka warkiisa yeel ee garoonka ka bax balse iyaguna way dhinac istaageen oo ma aysan hadlin Een, marka khilaafkii kooxda chelsea iyo dhibaatooyinkii haystay oo macalinkan maalmaha mala sheegaya in laga yaabo in shaqada laga ceeriyo ayaa aad usii darsaday Ha, waxayna u badan taha laleeyahay in uu shaqada isaga tegi doono amaba laga ceerin doono laakiin waan arki doonaa axmedow Een, sidoo kalena ciyaar kale oo la wada sugayay shalay waxay dhex martay manchester united United.
iyo liverpool aad iyo aad natiijada kasoo baxday ciyaartaasina ciyaartaasi aad ayaa loo hadalhayay oo waxaa xusid mudan in ciyaartan tii ka horreysay oo horyaalka laba lug ayaa la ciyaaraa lugtii koowaad waxay waxay kusoo dhammaatay saddex iyo hal oo kooxda liverpool ay soo adkaatay waxaana ahayd ciyaartii ugu dambeysay ee macalin mourinho oo kooxda manchester united uu leeliyo oo waa la celiyay kadib waxaa lagu bedelay ole gunnar solshire wixii ka dambeeyeen manchester united koox waxayd aad u wanaagsan oo kooxdii ka hortimaadaba ee, ka badinaysay marka ciyaarta aadaa loo sugaayo waxa- waxaa la maleynaya ciyaar wanaagsan kooxda liverpool oo hogaanka horyaalka heesa goolal badan iska dhaliyo laakiin nasiib darro ciyaar waxay iska noqotay sida la sheegay iska qaboow oo aan goolal iska dhalin Een, waxaa xusid mudnaa in kooxda manchester united ay saddex ciyaaryahan qaybtii hore ciyaarta ka dhaawacantay oo la wada bixiyey oo aysan haysan wax bedel ah wixii ka dambeeyey Ee, ciyaarta waxay ku marmarbadha eber eber ah kooxda liverpool ayaa hogaanka hadda waxay ku haysaa hal dhibic oo keliya ayadoo kooxda manchester cityna ay kaalinta labaad ku jirto waa tahay dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo weliba barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha falastiin haye mahadsanid nuur iyo axmed markana dhinacii heesaha heesta haasaawa iyo xasan gantaar
sagaalay hubsiimado waa lama horaano haddana mina jirin waa waa la kala huleylaa sagaalay hubsiimado waa lama horaano haddana mina jirin waa waa la kala huleylaa
Waa soo saaristii qasri layr.
xiliibkaygu ka haya ubadkaad haysee eed hooyadoo tahay ma hilmaami karaye xiliibkaygu ka haya ubadkaad haysee eed hooyadoo tahay ma hilmaami karaye كادف انا شذاذي هاسا وقبرك heestaasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddii dhallinyarada maanta oo aad nagala socotaan v o a washington waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed imaan farsamadii jimi faariya iyo axmed cali shiiq oo nagala qayb galay intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo
كادف انا شذاذي هاسا